alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عalى nabiyina muxamadi wعalى alihi وصaxbih wslama tasliima kahiira qaala اlimaamu shawkaniyu raximah اllahu taعaalى faslu wuxuu fasligan kaga hadlay sheekhu bima yaqacu طalaaq ereyada dalaaqa ama furniinku uu ku dhacayo wuxuuhi wayaqacu wuxuu ku dhacayaa bilkinaayati hadalka sarbeebta maca niya marka niya ay raacdo wabitakyiiri buu ku dhacayaa dooransiinta gabadha uu kala dooransiiyo inay ninka ay ka tagto iyo inay la joogto ida ikhtaarat ilfurqa haddii ay doorato kala tagga alkinaaya waxaa looga jeedaa lafd almuxtamil liiraadati طalaaqi wagayrihi waa lafdiga ama waa kelmadda in dalaaq ama furniin ninku ula jeedo iyo inuu wax kale ula jeedo labadaba ixtimaasha sariixuna waa alafdu aladi laa yaxtamil ilaa iraadat طalaaq waa lafdiga ama waa kelmadda dalaaq in looga jeedo mooyaane wax kale aan aqbali karin jamaahiir اlculamaa ama ahlucilmiga badankoodu waxay u qeybiyeen alfaadda ama kelimaadka dalaaqa loo isticmaalo ilaa sariixin wa kinaaya ayay u qeybiyeen waxaana yidhaahdeen kelimaadka sariixa ah ama ku cad furniinka dalaaquu ku dhacaya qadaa'an xukum ahaan xataa hadduu yidhaahdo dalaaq maa niyoon waxaa laga soo reebayaa sida saxiixa idaa dallat qariinatun qawiya calaa cadami iraadati طalaaq hadduu isticmaalo kelimaadka dalaaqa sariixa ku ah ku cad laakiin qariino xoog badani ay tusiso inaanu طalaaq u qasdiyin ee wax kale uu u jeeday kelimaadka markaa sariixa ah ee fi اlqur'aani اlkariim طalaaqa laga cabirayna waa saddex aلطalaaq in badanna waa soo noqnoqotay taasi ya ayuha الnabiy ida طalaqtum الnisa ya ayuha aladiina aamanuu in طalaqtum الnisa fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdi xatى tankixa zawja غayrah aلطalaaqu marataan kelmadda labaadna waa alfiraaq faamsikuhuna bimacruufi aw faariquuhuna bimacruuf kelmadda saddexaadna waa tasriix faamsikuuhuna bimacru faimsaaku bimacruufi aw tasriixu biixsaan culimada qaarna waxay dhahen kelimatu طalaaq ayuunbaa sariixa laakiin labada kaleba iyadoo macno kale looga jeedo qur-aanka way ku soo arooreen ibnu xasm aldaahiri wuxuu ku tegay ana طalaaqa laa yaqacu ilaa bi hadihi halaaث dalaaqu saddexdaa kelmadood waxaana kumaba dhaca buuli laakiin khaalafahu jamaahiir اlculamaa waxaana طalaaqu saddexdan waa ku dhacayaa waxaa kaloo uu ku dhacayaa kelimaadka kale ee qur-aankaba yaanay ku soo aroorinay iyaguna sariixee ku cad furniinka kinaayadana waa ku dhacayaa maca niya haddii niya ay la socoto wayaqacu bilkinaayati maca niyati waa kaa yidhi mualif marka haddii lafdigu aanu طalaaqa ama furniinka aanu sariix ku ahayn laa yaqacu bihi طalaaqu ila bالniya haddii niya marka ay la socoto dalaaqu waa ku dhacaya kinaayaadkuna takhtalif biاkhtilaafi اlasminati واlamkinati واlacraafi واllugaat oo lafdigeebaa sariixoo طalaaq ku cad keebaase kinaayo ah wax adiladu ay kala soocday ma aha sida saxiixa ah ee wakhtiyada la joogo iyo meelaha la joogo iyo curfiyada kala duwan iyo luqaadka marka la eego ayay kala duwan yihin waxaa dhici karta inay kelmadi noqoto kinaaya fii luqa luqo kalena ay sariix ku noqoto inay wakti ahayd min alfaadi alkinaayaat wakti kalena ay isu bedesho kelima sariixa fi طalaaq furniin ku cad wa kadalika meelaha la joogo iyo curfiyada dadka marka ma اctabarahu annaasu صariixا fahuwa صariix wama اctabaruuhu kinaayata fahuwa kinaaya in markaa alfaadda kinaayadaee طalaaqa aan ku caddayn haddii qasdi iyo niya ay raacdo طalaaq uu ku dhacayo waxaa u daliila dhowr arrimood arrinta koowaad an allaha lam yucayin liطalaaqi lafdan ilaahay subxaana wa tacaala طalaaqa ama furniinka uma samaynin kelimaad gooniya oo ilaahay muu odhan haddaad doontaana طalaaq samaysaan kelimaadkaa isticmaala rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam u odhan fadalla hada calaa annahu yurjac bihi ila alcurfi taasi waxay tusinaysaa kelimaadka la isticmaalayo marka طalaaq la rabo in la rido in curfiga loola noqonayo ta labaad alalfaadu laa turaadu lidaatiha bal lidalaalatiha calaa maqsuudi qaa'iliha kelimaad kelimaaha kelimaad lagu cibaadaysanayo kelimaadka loo isticmaalo caqd اlbayc caqd الnikaax caqd الطalaaq iyo cuquudda kale lamida kelimaad iskood loo rabana maaha bal kelimaadkaasi maqsuudka laga leey waa inay tusiso uun qofka ku hadlay ujeeddada uu leeyahay faidaa takallama bilafdin daalin calaa macnan waqasadahu tarataba caleyhi xukmu hadduu qofku ku hadlo kelmad macno tusisa manaa cinda annaas hadalkaana uu qastiyo kelmadda axkaamteedii baa ka dhalanaysa ta kale saxaabada awqacu طalaaq bialfaadin ictabaraha alfuqahaa min alfaadi alkinaayaat saxaabadu waxa ay fatwoodeen طalaaq markaa dhacay oo kelimaadka la adeegsadeen ay ahaayeen kelimaad aan sariix aطalaaq aan ka mid ahayn sida anti xaraam iyo amruki biyadiki iyo amruki biyadiki iyo kuwa lamida wabitakyiiri buu ku dhacayaa buu yidhi dooransiin buu ku dhacaya ida ikhtaarat markay doorato alfurqa imika hadduu dhaa inaynu wada joogno inaynu kala tagno kala dooro haddii ay doorato kala tag dalaaqu wuu dhacayaa buu yihi mualifku masalada takhyiirku dhowr weji bay leedahay masalada koowaad mujarad takhyiir laa yucaddu طalaaqan walaa khilaafa fii daalika dooransiin quro ninku xaaskiisii u ihi kala dooro kala tag iyo wada joog intaasoo qura dalaaq ma aha intaasoo quri iskumana khilaafsana taa taa halkaa inoo dhig masalada labaad waxay tahay ida ikhtaarat zawjaha wuxuu yidhi kala tag iyo wada joog kala dooro waxay tidhi wada joog baan doortay taana sida saxiixa ah agtaru saxaaba ay ku tageen saxaabada badankoodu ida ikhtaarat zawjaha طalaaq ku dhici maayo waxaana u daliila xadiidu caaisha fi saxiix الbukhaari wغayr khayaranaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalama fakana طalaaqan rasuulkaana kala dooransiiyey yani alfiraaqa wاlbaqaa ma dalaaq bay taasi noqotay may noqon wey falam yacudda dalika طalaaqanna way tahay marka hadduu idhaa kala dooro inaynu kala tagnin inaynu wada joogno ay tidhaahdo waxaan doortay inaynu wada joogno taasina طalaaq noqon mayso waana sida ay ku tegeen saxaabada badankoodu sida cumar iyo ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas iyo caaisha iyo waayo dee takhyiirku waa tardiid bayna shay-ayn qofkii laba shay baa loo dhexaysiiyey haddii markaa iyadoo labadii midnaba aan dooran arrintaasi talaaq ay noqonayso labadaasi shay dee mid uun bay noqon lahaayeen oo may kale xukum duwanaadeen masalada saddexaad waxay tahay ida ikhtaarat alfiraaq aw nafsaha aniga iyo naftaada ma kala dooro buu uhi sher fakhtartu nafsii bay tahy ma fakhtartu alfaraaqa xadiidkaa caaisha mafhuumkiisu waxa weeye hadday doorato kala tag walow ninku talaaq bayaanu ku dhawaaqine maruu kala dooransiiyey kadib in arrintaasi ay talaaq noqonayso caaisha waxay sheegtay mujarad atakhyiir dooransiintii oo qura inaan talaaq la xisaabin rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ay doorteen ikhtaaru اllaha warasuulahu wadaar alaakhira waati lahayd caaisha radia allahu canha haddii markaa ay naftooda dooran lahaayeen ama kala tag ay dooran lahaayeen waxaa xadiidka laga fahmayaa inay arrintaasi xukmu طalaaq ay yeelan lahayd laakiin almanquulu can الصaxaaba annahu yucaddu dalika طalaaqan saxaabada arrinta laga soo raray waxay tusinaysaa in arrintaasi mar hadday gabadhii ninkuu kala dooransiiyo bayna aطalaaqi waalfaraaq waalbaqaa baan ujeedaa bayna alfiraaqi waalbaqaa oo alfiraaq ay doorato inay arrintaasi طalaaq noqonayso waa arrinta saxaabada laga soo naqliyey ibnu xasm markaa isagu wuxuu yihi طalaaq arrintaasi noqon mayso lanna waxa weyaan طalaaq waa biyaddi rajul ninkiina waxaa ma furine kala dooro ayuunbuu yidhi talabaad aayadda qur-aanka ee takhyiirka ku soo aroortay inuu طalaaqu bacda takhyiir dhacayay tilmaantay in kuntuna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila halkaasuu mariyey ibnu xasm raximah اllah oo hadday naftooda doortaan in rasuulku intaa dabadeed uu furi lahaa fatacaalayna umatickunna wausarixkun wausarixkunna saraaxan jamiila ayaa aayaddu tusinaysa ahlucilmiga qaarkood waxay tasriixa halka waxaa looga jeedaa imdaa'u lfurqa oo takhyiirka hadday naftooda dooran lahayn takhyiirka ama ikhtiyaarkaasuu talaaqu ku dhici lahaa laakiin fatacaalayna umatickunna wausarixkunna usarixkunna waxaa looga jeeda imdaa'u lfurqa inaanan rajco samaynin oo sidaa aynu ku kala faataxaysanno aynu ku kala tagno waxay la mid tahay bahaan almuطalaqa arajciya ilahay waa ka yidhi waidaa طalaqtum الnisaa fabalagna ajalahuna faamsikuuhuna bimacruufi aw sarixuuhuna bimacruuf aw sarixuuhunadaasi dee fura maa macnaheedu maxaa looga jeedaa imdaau eesh aطalaaq in طalaaqii iyo furqadii sidaa lagu daayo oo rajco aan laga dabageyn ila iyo aw sarixuuhuna imikama noqon karta furoo طalaaq waaba horreeyey waidaa طalaqtum الnisaaءa ayaa ila horraysay faamsikuuhuna oo soo ceshada wayaan macnaheedu bimacruuf aw sarixuuhuna bimacruuf ama furqadii imdaa ku sameeyo ha soo ceshanina marka usarix kunnana tanay la macno tahay bay yidhaahdeen culimada badankoodu wuxuu yidhi ibnu اlqayim raximah اllah masalada markuu zaadulmicaada kaga hadlayo walowlaa haybatu asxaabi rasuuli اllaah lama cudila can hada alqowl qowlka ibnu xasan markuu sheegay wuxuu yihi haddaanay jiri lahayn haybada ay saxaabada rasuulku leeyihiin qowlkaa lagama leexdeen walaakin asxaabu rasuuli illahi hum اlqudwa wain ikhtalafuu fii xukmi الtakhyiir wafii dimni ikhtilaafihim itifaaquhum cala اctibaari الtakhyiir wacadami ilgaa'ihi walaa mafsadata fii dalik ana xagga adilada daliil cadoo mujarad doorashada ay dooratay gabadhu kala tag inuu طalaaq noqonayo daliil cadoo tusinaya ma hayno laakiin saxaabatu rasuuli ilahi baa sidaa isku waafaqay ha iskuba khilaafaan haddii gabadha ay tidhaado ikhtartu nafsii ama ikhtartu alfaraaq maxaa meeshaa dhacaya ma dalqa waaxida mise halaaث haddii dalqa waaxida ma dalqa baa-inaba mise waa rajciya taa ha iskuba khilaafaano laakiin guud ahaan waxay isku khilaafeen hadduu ninku dooransiiyo kala tag ay doorato inay arrintaas horta furniin tahay oo yaxsul bidalika alaaq taa saxaabadu waa isku waafaqeen waana sidaa uu doortay shawkani wabiاtakhyiiri ida اhtaarat alfurqa zaadulmicaadka ka eeg mujaladka shanaad laba boqol iyo sagaaliyo sagaashan waxaa markaa takhyiirka la mida idaa jacala amrahaa biyadiha faطalaqat nafsaha hal yaqacu طalaaq am la hadduu yidhaahdo arrinkaagu adu gacanta kugu jira markaad doonaysid gabadhay isfur markaad doonaysidna isdaah ahlucilmiga badankooda waxay yidhaahdeen haddii ay markaa isfurto talaaqii u dhacaya ay tidhaahdo soo jacalta amrii lii ama fii yaddii soo maha arrintii anaad taladii gacanta i gelisay haa طalaqtu nafsi way furmaysaa haddii ay markaa wax carabowdo oo ay tidhaahdo labaan isfuray ama saddex ama mid oo waxaa carabowday bay yidhahdeen akharu ahli اlcilm haddii kalena dee dalqaduun baa la xisaabinaya ay tidhahdo طalaqtu nafsi alila ibnu cabaas baa wuxuu diiday haddii ay tidhaahdo ninkii ku tidhahdo طalaqtuka oo kelmadda isticmaala sidaa ay noqoto haddii ninkii ku tidhahdo waan ku furay waxaasi furni noqon maayo buu dee furniin gabadi ma leh laakiin iyadu waa isfuri kartaa haddii uu iyada arrinkii taladii hadduu gacanta u geliyo waana se cumar ibnu khadaab iyo cabdillaahi ibnu mascuud iyo ay fatwoodeen daa-uus baa markaa diiday oo yihi laysa ila annisaa'i طalaaqun laakiin imaamu shaafici wuxuu yidhi laa aclamu khilaafan annahaa low طallaqat nafsaha qabla an yaftariqa min almajlis ana طalaaqa yaqacu calayha wax khilaafoo masaladaa kuma ogi buu yidhi hadduu arrintii طalaaqa iyada gacanta u geliyo oo ay isfurtay intaanay majliska ku kala tegin inuu طalaaqu ku dhacaayo khilaaf kuma ogi ibnu cabdilbar baa istidkaarka ku soo raray hadalkaa shaafici waxaa kalou ka soo naqlin wayajuusu an yuqaala lihaada ijmaacun waxaa kaloo banaanba buu yihi shaaficiin la idhaah masaladaas waaba laysku waafaqsanyayba oo khilaafo kuma jiro hadduu idhaahdo dalaaq iyada gacanta u geliyo ay isfurtay inuu dalaaq noqonayo halkaa uu leeyahay qabla an yaftariqa min almajlisna masaluu ishaaraya la isku khilaafayoo macnaa ikhtiyaarkeedaasi ma ma inta ay wada joogaanba yanaa doorashada haddii ay doorato ama ay furto nafteeda mise waa cala taraakhi culimada qaar baa yidhi intaa ay majliskaa wada joogaan unbay xaq u leedahay inay isfurto laakiin haddii la kala tagamaya sida saxiixaana alaqrab ila sawaabna hadduu idhaa amruki biyaddika ama طalliqii nafsiki mataa shi'ti naftaada markaad doonaysid fur hadduu yidhaahdo yanaa ama majliskii ha ku kala kacaan ama ha wada joogaane waa isfuri kartaa haddii ay isfurtana طalaaq uu dhacayaa nacam haddaanu ninku arrintaanu kala soo noqon ila waa nooc min atawkiila waa kala soo noqon karaa wuxuu odhan karaa waa wakaaladii waan kaala noqdo maanta laga bilaabo heblaayo isma furi kartid hadduu markaa ka joojiyo dee waa khalaas ma dhamaatay hawsha waإida jacalahu hadduu hadduu ka yeelo azaw hadduu u yeelo azawju ninkii idaa jacalahu oo طalaaqiya azawju ninkii ilaa hayri cid kale hadduu u yeelo gacanta u geliyo waqaca minhu ciddaa waa ka dhacay macnaa hadduu cid wakiisho weeye sida saxiix ah طalaaqu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha yanaa laysu wakiilan karo oo ninku hadduu cid kale u wakiisho oo idhaahdo xaaskaygii fur uu furo saasay ku furmaysa intuu yihi ku furbaano ayuun baana ay ku furmaysaa iyo hadduu muddo u sheegay iyo waxyaabahaas iyo hadduu shardi ku xidhay iyo walaa yaqacu dhici maayo طalaaqi bitaxriimi ku dhici maayo hadduu gabadhiisii ku dhahdo xaaraan baad iga tahay arrintaasi talaaq noqon maysa buu ihi shawkaani masaladan waxay ka mid tahay masaa'ilka aadka u khilaafka badan ibnulqayim zaadulmicaadka wuxuu ku sheegay cishuruuna madhaban labaatan madhab in la ysugu khilaafay masaladaa hadduu anti calaya xaraam ama anti xaraamun hadduu yidhaahdo kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinkana aqwaasha yanaa dhowr iyo toban ilaa lix iyo toban ka mida aqwaasha iyo adiladooda iyo ciddii tidhi ayuu ibnulqayim uu ku soo naqliyey culimada qaar waxay yidhaahdeen hada laysa biطalaaqin walaa biyamiin طalaaqna maaha dhaarna maaha marka furniinna arrintaasi ka dhalan maayo kafaarana ka dhalan mayso waa laqwiun waa hadal baaطil oo ku hadlay un liأnna الtaxriima laysa ilى اlcibaad wainama huwa ilى اllah addoomyagoo waxna iskama xaaraantimayn karaan waxna isuma xalaalayn karaan haddii wax ilaahay u xalaaleeyey qofku uu yidhaahdo xaaraan buu iga yahayna dee waa hadal uu iska yidhi un waxna ugu xalaaloobi maayaan hadalkiisa qofka waxna kaga xaaraantimoobi maayaan taasi waa qowl saxaabada qaarkoodna ay ku tegeen qowl kale waxay dhahan xaaraanun bay dalaaq ma aha laakiin xaaraanun bay ka noqonaysaa maadaama isagu iska xaaraantimeeyey waala qowl daciifa kaasi qowl kale waa tawaquf inuu qaadigu kaba istaago oo ay kaa furantay iyo kaamay furnin midnaba aanu odhan qowl kale in la yidhaahdo waaba waa dalqad baa'ina oo ku kala dhaqaaqa rajaca aan lahayn qowl kale in la yidhaahdo waa saddex dalqadood bay arrintaasi la xukumtay qowl kale in la yidhaahdo waa calaa xasabi niyatihi hadduu talaaq u niyoodayna arrintaasi waa talaaqo waa intii uu niyooday hadduu dihaar niyoodayna dihaar bay noqonaysaa hadduu dhaar niyoodayna manaa dhaar bay arrintaasi noqonaysaa aqwaashu aada bay u badan tahay laba qowl baana ugu xoog badan qowl kale waa calaa xasabi niya ilaa arrintani talaaq kuma caddee hadduu talaaq niyoodayna waa talaaq hadduu dihaar niyoodayna waa dihaar hadduu yemiin ama dhaaroo kale niyoodayna oo dee cid wax kaga celinaya arrintaa ama naftiisaba uu kaga celinaya ama cid wuxuu ku dhiiri gelinayo xukmulyemiin bay yeelanaysa taasi waa qowl qowla kale in la idhaahdo waa dihaar arrintani waana qowlka xoogga badan hadduu ninku xaaskiisii ku yidhaahdo xaaraan baad iga tahay nin dihaar sameeyey buu noqonaya waana qowlka uu ibnu cabbaas ka ansaxay oo ikhtiyaaru sheikh alislaam ibnu taymiya ibnulqayimna aqwaashaasoo dhan markuu soo naqliyey wuxuu yihi wahuwa aqrabuhaa lilqiyaasi wa afqahuhaa aqwaashaa labaatankaa qowlka qiyaaska ama qawaacidda ugu dhow iyo fiqiga waa in la yidhahdo arrintan waa dihaar waayo dihaarku waa taxriim xasala bitashbiih soo maaha xaaraantimeyn gabadhi uu iska xaaraantimeeyeyoo taasoo ku timi inuu ku shabahay gabadhii dumarkii maxaarimtiisa ka mid ahaa maxaarimtiisa ahaa mid ka mid a hadduu idhaahdo anti calaya ka ummi hooyadaoo kale ad iga tahay ama inantaydoo kale ama walaashay dee dihaar bay noqonaysaa taas biduuni shak oo gabadhi xaaraan bay ka noqonaysaa ilaa uu kafaaro gudanayo axkaamta dihaarkana waynu arki doonaa baab gooni uu kaga hadlay maalifku maxay markaa arrintu dihaar ku noqotay waa mujarad tashbiih soo maaha shabihitaan uu ku shabahay gabadh ka mida dumarka xaaraanta ka ah dee hadduu caddeeyaba ka war oo tashbiiha iyo tasriixa keebaa daran in qofkii lagu idhaahdo anta tawiilun iyo in mid dheer lagu shabaho la idhaahdo anta midla fulan fi tuul manaa tasriixa labada xoog badan soomaa xagga xukumka markaa ninkii xaaskiisa ku yidhi hooyaday oo kale ad iga tahay ama walaashay ama inantayda ama eedaday ama habaryartay soo dihaar noqon mayso dee balka afkaba ku ballaariyey yidhi xaaraan baad iga tahay ka war min baabil awlaa inay dihaar noqoto ta kale ilaahay subxaana watacaala dihaarka wuxuu ku sifeynayay munkaran min alqowli wa zuura taxriimkuna dihaarka taasuu la wadaagaa waa munkar dee waa hadal munkara oo zuura kadiba waxaanu ilaahay ka xaaraantimeyn iska xaaraantimeynaya hadal baaila buu qofka ku hadlaya marka qowlkaas ayaa u saxiixsan in la yidhaahdo hadduu ninku xaaskiisii ku idhaahdo xaaraan baad iga tahay arrintaasi waa dhihaar axkaamtii dhihaarka yeelanaysa waayo wax dhihaarka ay ku kala duwan yihin baa jirin haddii se uu calaa sabiili alyamiin hadalkan uu yidhaahdo oo inaw qacad taxriima waa dhihaar uha xaaraan baad iga tahay ama xaaraan baad tahay gabadhii uu ku idhaahdo haddii se qaab dhaareed oo kale u dhiguudha haddaan waxaa samayn waayo gabadhaydu xaaraan bay iga tahay ama haddaan waxaa sameeyo xaaraan bay iga tahay taas iyadu xukmulyamiin bay leedahay sidaas saxiixa ah haddaan waxaa sameeyo xaaraan bay iga tahay ama haddaan samayn waayo xaaraan bay iga tahay ama hadduu hebel sidaas sameeyo xaaraan bay iga tahay ama hadduu samayn waayo xaaraantimeyntu gabadha iska xaaraantimeynaya buu arrin ku calliqaya arrin buu ku xidhay dhicitaankeeda ama dhicitaan la-aanteeda marka xukmulyamiin bay taasi leedahay sidaa saxiixa ah lakiin tana nidho xukmu dihaar bay leedahay waa idaa awqaca taxriim uha xaaraan baad iga tahay ama xaaraan baad tahay u yidhaahdo warajulu ninka ayaa xaqu u mudan bimraatihi bimraatihi ay biirjaaci imra'atihi gabadhiisa inuu soo ceshado xaaskiisa fii ciddati alaaqi dalaaqii isagu uu furay ciddadiisa inta ay ku jirto yuraajicuha wuu soo ceshanayaa mataa shaa markuu doono idaa kaana hadduu yahay aalaaqu alaaqu rajciyan hadduu yahay dee alaaqu wuxuu qaybsamaa mid baa'ina iyo mid rajciya alaaqa markaa baa'inka-ahi waa laba nooc baa'in baynuuna kubraayo mid saddexdii dalqadoodba uu u dhameeyey oo taa mana soo ceshan karo mana guursan karo ilaa nin kale uu soo guursado ninkaas uu furo ama uu ka dhinto ciddadiisuna ay dhammaato baa-in baynuuna suqraana waa saddexdii dalqadoodba umuu dhammayne waxbaa u harhsan laakiin ciddadii baa dhammaata taana ma soo ceshan karo dalaaqa rajcigaahina waa gabadhii wuu furay dalqadii may dhammaan oo mid buu furo labaa harhsan ama labuu furay oo mid baa harhsan weli waxaanay ku jirtaa ciddadii kaasaa la dha alaaq rajciya marka intaa ciddada ay ku jirta waa soo ceshan karaa ilaahay baa subxaana wa tacaala yihi wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalik in araaduu islaaxa macnaa inta ay ciddada ku jiraan dalaaqa rajciga weeye gabadha ninkeeda ayaa u muudan bimacnaa xaq ule inuu soo ceshado waa xaq ilaahay uu siiyey ninka wakadalika waidaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna faamsikuuhuna bimacruuf aw sarixuuhuna bimacruuf oo inuu ka daba taguu soo ceshado imsaak uu sameeyo iyo inuu ha dhammaato ciddadiyo sidaa uu ku daayay labadaba ninka ayaa loo yeelay isagaa xaqu leh gabadhu inay raalli ku tahay shardi ma aha inay og tahayna shardi maaha lanna man laa yushtarad ridaahu laa yushtaradu cilmuhu qofka arrintaa inuu raalli ku yahay aan la shardiyin inuu og yahayna shardi maaha marka isagoon iyadoon ogeyn ayuu furi karaa iyadoon ogeynna waa soo celin karaa waxaa laakiin shardi ah un inay inuu inuu talaaqu dhacay bacda dukhuul gabadhii isagoon laba guri gelin haddii uu furo dee ciddaba ma laha gabadhaas famaa lakum calayhina min cidda buu hi ilaahay markaa rajcana ma jirto mar haddaana cidda jirin ta kale rajcadu waa inay dhacdo asnaa'a fatrati alcidda ciddada inta ay ku jirto dhexdeeda wakadalika waxaa shardiga anlaa takuuna alfurqatu can faskhin waa in alaaq waxaanay ka ciddo tirsanaysa waa inuu alaaq yahay oo haddii faski uu yahay faskigu isagu dee ciddo ma laha walaa biciwadin alaaq waha ku dhawaaqay mar hadduu ciwad ka qaato oo macnaa uu dalaaqa ka iibiyey markaana sida baabulkhulciga aynu ku arki doonno ma jirto waxa weeyaan rajca ma jirto iclaamkana lama shardiyo cinda jamaahiir alculamaa khilaafan libni xasm war waxaa shardiga inuu ogeysiiyo laakiin kolley inuu ogeysiiyaa way fiican tahay walaa taxilu lahu xalaal uma aha gabadhii bacda halaati saddexdii dalqadood dabadood xataa tankaxa ilaa ay guursato zawja nin khayraho aan isaga ahayn bimacnaa ninkaasi uu furaya ama uu ka dhimanaya ciddadiisiina ay dhammaysanayso ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay alaaqu inuu yahay laba jeer alaaqa rajcigi aalaaqu marataan markaasaa ilahay uhi fain طalaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankaxa zawja hayra alaqa ayaa haanisa haddii dalqadii saddexaad uu furo xalaalu ma aha ilaa ay nin kala guursanayso xataa tankixa zawja hayrahu nikaaxana halkan waxaa looga jeedaa wadigii ama jimaacii baa looga jeedaa nacam waxaana taa caddaynaya xadiidka caaisha radi allahu canha ee ku saabsan imra'atu rifaaca waxay tihi kuntu cinda rifaaca faطallaqanii faabadta طalaaqi uu ii dhameeyey waxba ma hadhinba fatasawajtu cabdiraxmaan ibna zubayr inamaa macahu midlu hudbati thawb marka waa ku filaan waaye marka sida iyadu ay sheegatay faqaala aturiidiin an tarjici ilaa rifaaca laa ay laa tarjici ilay xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki marka ilaa ninkaa dambe uu la guri galo uu jimaaco haddii xataa isagoo weli aan la guri gelin uu furo ninkii hore xalaal u noqon mayso baab اlkhulc khulcigi iyo axkaamtiisa baabi ka warramaya kana weyi alkhulcu luqa ahaan luqatan waa ana annazcu wاtajarud waa siibitaanka iyo dhartirka ee khulci la idhaahda sharcanna waa mufaaraqaة الrajuli zawjatahu biciwadin haddii lasoo ururiyo mufaaraqaة الrajul zawjatahu biciwad waa ninka xaaskiisii inay kala tagaan isagoo ka qaatay maal macanaa furniinkaa wuxuu dhaafsaday ninkaasi uu ku bedeshay xoolo gabadhii uu ka qaatay khulci baa la dhaha mar hadduu ciwadba ka qaatay maalba si uu u furo waa khulci xataa hadduu kelimaadkii طalaaqa boqol jeer ku dhawaaqo maadaama ana hunaaka ciwad wahada madhabu cabd llahi bni cabaas radia allahu canhu wa ardaa khulciga waxaa la idhahnaa asalkiisu ama waxaa daliilu ah qowl lahi tacaalى fain kiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamay manaa inaanay bannaanayn dumarkii in la silciyo si ay uga tanaasulaan ama ay uga hadrhaan meherkooda laakiin xaalad buu ilaahay baneeyey gabadhii inay isfurato maala isku furato fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah cidda lala hadlayaana waa xaakimkii fain khiftum laleeyi ama waa guddigii iyo odayaashii arrintaa ku jiray haddaad ka baqataan anlaa yuqiima xuduud allah inaanay axkaamtii ilaahaye ilaahay subxaana wa tacaala uu ninka iyo xaaskiisa u sharciye aanay oogin falaa junaaha calayhima fiima iftadat bihi midna dembi kuma laha waxay isku furatay oo ninkuna inuu fidaa ka qaato bedel dembi kuma laha iyaduna inay isfurato dembi kuma laha tilka xuduud ullah walihaadaba ibnu cabaas khulciga uu fidaa ku magacaabi jiray yani istidlaala bihadihi اlaaya khulcigu markaa xukumkiisa takliifigi waa maxay xaaraan ba ma mubaax ba mustaxab ba tafsiil baa ku jira oo yakunu mubaaxan mararka qaarkood mubaax buu noqdaa waajibna maaha sunana maaha gabadhu inay khulci samayso oo ay isfurato oo warqadda ay iibsato mubaax buu noqdaa mid xalaalun ah oo waajibna ahayn sunana aan ahayn idaa kaanat mubqida lahu haddii gabadhu ay ninkii aanay raalli ka ahaynoo ay ninkii karaahiyeysato oo dee sababtu waxay noqon kartaa inuu oday gabooban yahay odaynimada ay ku karaahiyeysato ama inuu iska awood yar yahayba sababtu waxay noqon kartaa inuu fool xun yahay oo wejigiisaas indhuhu ay u qaban waayeen almuhim abqadatu waxaanay ka baqaysaa ninkaa haddii ay la sii joogto inay ku dembaabto xuquuqdii ilaahay ninkaa u waajibiyeyna ay ka soo bixi kari weydo markaa khulci waa dalbi karta haabit ibnu qays raggii jannada loogu bushaariyey uu ka mid ah haddana gabadhiisii ama xaaskiisa waxay tidhi sida bukhaari weli yaa rasuula allah haabit ibnu qays ma actibu calayh fii khuluqin walaa diinin ninkaa haabit ibnu qays la yidhaahdo ku canaanan maayo akhlaaq xumo dhaqan xumo diin la-aanna ku canaanan maayo nin diin iyo khuluq bale wey walaakinii akrahu alkufra fi lislaam laakiin waxaan ka baqanayaa iyadoo ilaahay qof muslima iga dhigay inaan sababtiisa u gaaloobo nacaybka ninkaa u qabo culimada qaarna waxay han kufriga waxay uga jeeda uga jeedaa kufraan alcashiiro waxaan ka baqanayaa ninkaa inaan xuquuqdiisii ka soo bixi waayo waanay sababaysay sida riwaayaadka qaarkood ku cado waxay tidhi markaan arko ragga isagoo soo dhex socda ayuun bay cadha iga qabanaysa foolxumadiisa awgii uu ragga la soo dhex socdo markaa rasuulka ilaw ninka noo kala tali rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhaha taruddiina calayh xadiiqatahu beertii uu meherka kuu siiyey ma u celinaysa qaalat nacam waxay tihi haa macaa beertiisa qaala rasuulu اllahi salى اllahu alay waslam aqbil اlxadiiqata wafaariqha beertaadii ay meherkaad u siisay gabadhan ka qaado oo siinada khulcigu laba xaaloodba waa xaaraan uma banaana xaaladda kood idaa khaalacathu min duuni sabab maca istiqaamati اlxaali baynahumaa haddii ay sabab la-aan un gabadhii doonayso ninkii inay kala tagaan iyadoo arrintooduna ay toosan tahay oo wax dhibaatay aani jirin taasaana lagu xambaaraya xadiidka rasuulku uu yidhi calayh isalaatu wasalaam almukhtalicaatu huna almunaafiqaat dumarka khulciga dalbe ee warqadaanu iibsanayna yidhaahdaa waa munaafiqaat xaaladdaasaa lagu xambaaraya marka aan sabab dee loo kala tagaa meeshii aanay jirin xaaladooduna ay toosan tahay waxaa kaloo khulcigu uu xaaraan noqonaya idaa cadalaha wa dalamahaa litaftadiya nafsaha gabadhii buu silcinayaa si hagaagsanna uma qabo si hagaagsanna usii dayn maayo mucallaquu ka dhigaya xuquuqdeedii ka soo bixi maayo waa dulmiyaya wuxuu doonayaa un gabadhan inay kala tagaan laakiin uu weliba xoolana uu ka helo ama meherkiioo uu kala soo noqdo ha noqoto ama maal kalabe oo dheeraadee hada laa yajuus taasi ma banaana lidaahiri ilaaya xaaladdii khulciga la baneeyey way ka baxsantahay fain khiftum an laa yuqiima xuduud allah falaa junaxa calayma fii maftati cadligii ilaahay subxaana watacaala uu xaaraantimiyey falaa tacduluuhuna uu yidhi ayaanay taasi soo gelaysaa waana dulmi mustaxab buu noqdaa xaaladaha qaarkood waqad yajib oo ninku hadduu yahay mufarid fii xaqi illaahi tacaala xaqii ilaahay mid ka gaabinaya tusaalahaan maalintii rabadaan aan soomahayn salaaddii markuu doono ka tegaya ninka noocaas oo kalea gabadhii markay tiraa ifur hadduu furi waayo khulci inay dalabto yacnaa waa sunne bal xaaladaha qaarkood waajib buu noqonaya hadday ninka riddo ku og tahay ka warran kufri iyo gaalnimay ku ogtahay laakiin laa tastatiicu iqaamata albayinati calaa dalika cinda alxaakim laakiin arrin ay ay caddaynteeda xaakimka hortiisa ka sheegi karta maaha way ogtay iyadu inuu kufri iyo gaalnimo ku dhaco laakiin arrintaa ma caddayn karto hadee arrin tusaalahaan markhaatiyaal bay u baahan tahay mana hayso isagiina ma qirsan ama base xaakimka laftiisina waxbaba ka soo qaadaynba sida imika in badanoo caalam ka mida ka jirta ilaahay buu caayaa nebiguu caayaa diintuu caaya waa ridda de waa gaalnimo haddii xataa ay markhaatiyaal keento xaakimka ay u geyso waxaa laga yaabaa inaan la kala inaan la xaakimku aanu xukumin macnaa inuu nikaaxaasi fasakmay marka xaaladaasoo kale waajib baabay ku tahay gabadhu inay khulci samayso ay nin kaafir oo murtad oo riddadiisa iyo kufrigiisa ay og tahay inay xaas usii ahaato oo ay nafteeda u dhiibtaa ma banaana wuxuu yihi sheekhu waidaa khaalaca arajulu ninku marka uu khulciyo u siibo imraataw xaaskiisa oo waxaa arrintan khulci looga cabiray leannahu gabadhu ama xaasku ninkeeda waxay u tahay mila libaasu isna saas oo kale huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna markaa khulciga macnihiisu waxay libaaskaasaa dee la bixinaya mid waliba kii kale dharka u ahaa libaaska u ahaa ayuu iska siibaya kaana amruhaa arrinkeedu wuxuu noqonayaa ilayhaa mid iyada u yaalla oo laa tarjicu ilayhi u soo noqon mayso bimujaradi rajca rajca ugu soo noqon mayso oo bimacnaa khulcigu sida xagga dambeba sheekhu uu ku sheegi doono waa faski ee طalaaq maaha sida saxiixa ah alkhulcu faskun walaysa biطalaaqin waa faskinuu nikaaxii la ibطaaliyey laakiin طalaaq ma axkaamtii طalaaqa yeelan maayo waana sida uu ku tegey cabdullahi bnu cabaas inuu khulcigu yahay faski aanu طalaaq ahayn maa ajaazahu lmaalu falaysa biطalaaqin buu yihi ibnu cabaas macnaa mar hadduu ninkan maalba gabadhii uu ka qaatay kaasi طalaaq maaha buu yihi waa faski weeye cabdirasaaq oo musanafkiisa ku wariyey cuثmaan ibnu cafaanna saasuu xukumay ibnu cabaasna arrintaa qur-aanku u deliishaday khulcigu inaanu طalaaq ahayn faski inuu yahay wuxu uhi dakara allahu طalaaqa fii awali اlaayati wa aakhiriha ilaahay طalaaqa wuxuu ku sheegay bilowga aayadda iyo dhammaadkeeda aلطalaaqu marataani waa bilowgii aayadda waa طalaaqi rajciga ahaa kaas labadii dalqadood ee rajcadu ay ka bannaanayd aakhirka aayaddan ilaah u ku sheegayo fain طallaqahaa waa dalqadii saddexaad wاlkhulca bayna dalika labada طalaaqa rajciga iyo kaa baa-inka oo saddexdii dalqadoodba ay ku dhan yihiin dhexdooduu ilaahay khulciga sheegay oo dee fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaha calayhima fima iftadat bihi labadaasay udhaxaysa haddii marka la dhaha khulcigiina ama fidaagiina waa طalaaq dalqadii afar bay noqonayaan aطalaaqu marataan halkaasoo laba maaha fima iftadat bihina haddii la iyaduna waa طalaaqan waa tii saddexaad fain طalaqahaa falaa taxilu lahu min bacdi waa tii afraad bay noqonaysaa طalaaquna de waa saddex xun falaysa alkhulcu biطalaaqin yankixuhaa buu yihi khulcigu طalaaq maaha kama banaano rajco waa faski laakiin dee iyadoo nin kale aan guursan gabadhii iyadoo tusaalahaan dalqadii wuxuu harhsan yihiin buu ayay khulci samaysay gabadhii waa guursan karaa ragga kale ayuu la mid iyo nin kale inay soo guursataa shardi maaha cabdirasaaq oo musanafkiisa ku wariyey qaala shaikhu lislaam wama calimtu axada min ahli cilmi saxa ma nuqila can asaxaabati min anahu طalaaqu ba'inu maxsuubu min ahalaaث culimada qaarkood baa markaa yidhi waa طalaaq ay iskuba khilaafaan ma طalaaq rajciyaba mise waa طalaaq baa'ina waxaanay xujaysteen xadiidkan ibnu cabbaas ee imra'atu thaabit ibnu qays ku saabsan aakhirkiisa waxaa ku jirta inuu rasuulku yihi waطalliqhaa taطliiqa lafdigaasay ku dhegeen marka inuu طalaaqiyo taas daliilu tahay bay yidhaha saxaabada qaarna waa laga soo naqliyey sida cuثmaan iyo cabdullaahi bn mascuud iyo cali bin abi aalib laakiin midnaba kamay ansixin aahaartaas sidaa uu ibnu taymiya ishaaray xadiidkan laftiis bukhaari buu ku jiraa laakiin lafdigaa waطalliqaha taطliiqa lafdigaa صaxiix maaha wain kaana biصaxiix الbukhaari waa shaad bukhaari laftiisa ayaana xukumay lafdigaasi inuu shaad yahay oo lafdigaasi waطalliqaha taطliiqa warada min طariiqi أzhar ibn jamiil can ibni cabaas bukhaarina markuu xadiidka soo saaray wuxuu yidhi laa yutaabacu fiihi can ibni cabaas macnaa lafdiga waطaliqaha taطliiqa azhar ibnu jamiil baa la keliyoobay oo ruwaadda kaloo dhami may sheegin marka waa shaad inay tahay buu ishaaraya riwaayaadka kaloo dhan ama riwaayadda kaloo dhan ibnu cabaas waxay ka wariyeen wa amarahu an yufaariqahaa inay kala tagaan marka ay u celiso meherkii ama maalkii kale ay isku furanaysay ayuu rasuulku amray laakiin lafdigan waطaliqaha taطliiqa mu ansixin walihaada sida صaxiixa ah waxaa la idhaahdo khulcigu طalaaq ma aha walihaada rajca kama banaana oo mar haddii ninku gabadhii maal uu ka qaato khulci wey hadduu alaq lafdi طalaaq ku dhawaaqiyo haddii kale waa isku mid marnaba طalaaq noqon maayo faski wey nikaaxi baa la faskiyey marka rajco ninkii uma banaano laa tarjicu ilayh bimujaradi rajca waan ku soo ceshaday hadduu intaasoo jeer yidhaahdo usoo noqon mayso waayo طalaaq baanu ahayn waa faski nikaaxuna mar hadduu fasakhmo khalaas waxba kamay hadhin de wayajuusu waa banaayey khulcigii bilqaliili maalkii yaraa walkahiir iyo kii badnaa buu ku banaayey maa lam yujaawis inta aanu dhaafin maalkaasi maa saara wixii xaasilay ilayhaa iyada u xaasilay minhu isaga uga xaasilay macanaa meherkeedu waa inaanu ka badnaan buu leeyay oo maal badan iyo maal yarba gabadhu waa isku furan kartaa laakiin meherkeedu waa inaanu ka badnaan jamaahiir ulculamaa waxay ku tegeen xataa meherkeeda inuu ka badnaan karo waanay dhib lahayn waxaanay deliishadeen daahir alaaya falaa junaaha calayhima fima iftadat bihi dee maadaasi cumuum bay faa'ideynaysaa ibnu cumarna saasuu fatwoon jiray inaanay meherkii maal ka badan macanaa in inuu kula heshiin karo inay iska bixiso ibnu cumar naaficu le jaa-atu mawlaatun ikhtalacat min kuli shayin laha waxay ninkii kula heshiisay wax allaalo waxay maal leedahay inay ka dhex baxdo ay furnin ku bedelato alla maxay nacday wa kula thawbin calayha yacanaa maro kasta xataa maryay xidhan tahay inay uga dhex baxdo ayuu kula heshiiyey si uu u furo falam yunkir dalika cabdullaahi ibnu cumar oo mu odhan meherkii aada siisay wax ka badan yacanaa kama qaadi karta jamaahiirtu marka waxay deliishadeen xadiidka gabadha thaabit ibnu qays macanaa riwaayaadka qaarkood ee waxaa ku timi in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi aqbil ilxadiiqa walaa tazid calayha ziyaadaha ka qaadana laakiin riwaayaadkaasi may ansixin walihaada waxaa saxa qowlka jumhuurta oo a maalkay ku heshiiyaan inay isku furato ama meherkii ha ka badnaado ama ha leegaado ama haka ama ha ka yaraadee inuu khulcigu waxa weeyaan uu ku ansaxaayo walaa budda waxaa laga maarmaana min ataraadi inuu jiro raalli ahaansho bayna azawjeyni labada lamaano dhex maro cala alkhulci ay ku heshiiyeen waa inuu jiro macanaa ila meeshii waxaa mucaamala maaliya soo gashay gabadhii waa tan isfuranaysa ee maal bixinaysa marka waa in gabadhu inay maal isku furato ay raalli ku tahay ninkuna inuu maalkaa ka aqbalo sidaa ay ku kala tagaan waa inuu isaguna raalli uu ku yahay aw ilzaami lxaakimi ama xaakimku inuu arrintaa ku khasbay waa inay jirto maca shiqaaqi baynahumaa iyagoo labadan qof iskhilaafsan hadduu xaali xaakimku khilaafkoodii si kale inaanu ku xalisma inuu arko ilaa bilkhulci mooyaane walow raalliba ninku yaanu ku noqone khulcigu xaaladdaana waa ansaxayaa marka taraadigoodaa la shardiya amarka rasuulku thaabit ibnu qays uu amray gabadhan inay kala tagaan wa amarahu an yufaariqahaana waa amru irshaadin wa islaax ma aha amru iijaab ma aha idnu limaamna sida saxiixa lama shardiyo oo khulcigu dee halkii طalaaqa ayuunbuu maraya oo nin kastoo طalaaq kulu man saxa طalaaquhu saxa khulcu se ninku xaaskiisa u furi karo iyadoo xaakim baan war ka haynin ayaa khulcina ay ugu heshiin karaan iyadoo xaakim aanu war u haynin culimada yidhi idnulxaakim baa shardigana aayadday deliisheen fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah waxay labadooda qura arrintu inay dhaafsiisantayba aayaddu tilmaantayoo cid kale oo arrintan qiimaysay oo in sidaa lagu kala kaxeeyo gabadhu ay isfurato xukumtay waa inay jirto laakiin aayaddu macnaha tusin maysa waxay tusinaysaa haddii ay macanaa isula yimaadaan un dee xaakimkii ama guddi ay isula yimaadaan oo sidaa xal ay u arkaan inay samayn karaan laakiin lama odrhan gabadhu iftidaa ama isfurasho ma samayn karto ilaa biidni alxaakim wa huwa khulcigu faskun weeye ee ma aha yacnaa talaaq ma aha oo sidaynu hore u tilmaanay wa ciddatu ciddadiisuna xaydatun weeyaan oo mar haddii uu fask yahay dee rajca ma jirto soo ma ciddadana sababta loo dheereeyey waa si ninku fursadu ugu helo uu kusoo ceshan karo gabadha haddaad tidhaado dalaaqa baa-inkaaba soota ciddadiisu dheer yani dalaaqa meelun baa la wada mariyey laakiin asaalatan sababta ciddada loo dheereeyey waa ta lacala allaha yuxditu bacda dalika amra laakiin khulciga ciddadiisa sababta loo soo gaabiye waxay tahay dee marnaba ma soo ceshan karo hadday muddo dheer ciddo tirsanaysa haddii kaleba mar hadduu faskiyo onu soo ceshan karin sabab ciddada u dheeraata ayaa jira riwaayaadka qaarkood oo ahlucilmiga qaarkood ay sugeenna waxaa kusoo aroortay wa amaraha an tactadda bixayda gabadhaa thaabit ibnu qays rasuulku wuxuu faray hal xayd inay tirsato almihi waana sidaas saxaabada ka sugnaatay ibnu cumar wuxuu uhi ciddat lmukhtalica xaydatun abu daawuud baa wariyey gabadha khulciga samaysay ciddeedu waa hal xayd oo lagu ogaanayo un bara'ata raximiha inaan caloosheeda aanay waxba ku jirin cuhmaan ibnu cafaanna saasuu xukumay bal arrintaa rasuulku uu nisbeeyeyba xukumkaa rubayic bintu mucawid waxay tidhi ikhtalactu min zawjii uma ji'tu cuhmaana fasa'altuhu maada calaya min alcidda khulci baan sameeyey oo ninkii baan iska furtay kadibna cuhmaan baanu waxaan ku uhi ciddada laygu leeyay waa maxay faqaala laa ciddata calayki ilaa an takunii xadiidata cahdin bihi fatamkutii xataa taxiidii xayda ciddo laguma laha uri mar hadday arrintu khulci tahy laakiin haddii ninka aad is aragteen oo aad yacnaa galmo cusubi ay jirto markaa xayd baad tirsanaysa hal xayd oo inaa calooshaadu ay maran tahay aad ku ogaato qaala cuثmaan waana mutabicun fi dalika qada'a rasuuli الlah fii maryam almugaaliya kaana taxta haabit ibnu qays ibni shamaas faاktalacat minhu arrintaana waxaan ku raacay buuhi xukumkii rasuulka waana mutabicun fi dalika qada'a rasuuli الlah arrintaan kuri ciddadaadu waa xayd qura oo maryam almugaaliya gabadhaa la odhan jira haabit ibnu qays xaaskiisa ahayda khulciga ka samaysay buu rasuulku saa ku xukumay culimada qaar baa xadiidka bushiye waxay idhaahdeen gabadha magaceedaa la isku khilaafo mar jamiila la odhan jiray baa la hi mar marya mar laakiin sida sheikhulislaam ibnu taymiya le taasi xadiidka waxba yeeli mayso oo gabadha magaceeda khilaafka la isku khilaafo xadiidka taasi waxba allaala waxay u dhimaysaa ma jirto ibnu cumarna markuu maqlay qadaaga ama xukumkaa cuhmaan wuxuu yidhi cuhmaan khayrunaa wa aclamuna cuhmaan oo noogu khayr badan oo noogu cilmi badan baa saa xukumay inay ciddeedu hal xaydun ay tahay waana sida fuqahaau ahli lxadiid ay ku tegeen sida ibnulmundir iyo wa kadalika axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahaweye ibnu khusayma wagayruh in ciddatu almukhtalica ay tahay xayda waay baab liilaa ilaaga iyo axkaamtiisa baabi ka warrama weye alilaa lugatan waa alxalif walyamiin waa dhaarta ayaa ilaa la aala yani xalaf sharcanna sheekhaa tacriifiye wuxuu yihi huwa ilaagu an yaxlifa inuu dhaarto azawju ninku min jamiici nisaa'i dumarkiisa o dhan uu ka dhaarto aw bacdahuna ama barhkood oo uu ku dhaarto laa yaqrabuhuna inaanu u dhowaan canaanu jimaacin marka waa xalifu rajul calى tarki waط'i zawjatihi mudata mucayana ilaagu waa dhaarta ninku uu ku dhaarto xaaskiisa inaanu u galmoon muddo mucayana taasaa ilaa la ydhaahda wuxuu ka dhaartay waa maxay waa galmadii uu ka dhaartay ilaa baa la ydhahda fain waqata hadduu ku waktiyeeyo muddadaa biduuni arbacati ashhurin afar bilood muddo ka yar ictazala muddada waa ka dheeraan kara macnaa waa u banaanta oo haddii afar bilood uu ka yaray ilaama la odhanay mise lama odhanayo culimadu waa isku khilaafeen waxay dhaha aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu yihi liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur marka wixii afar bilood muddada afar bilood ka yaray xaaskiisa oo ka dhaarta inaanay iila ahayn ba ayaddu daliilu tahay ba yidhah lakin daliilumaha ayadda ayaddu waxay ka warrantay afar bilood marka la gaadho waxa la yeelayo ee may sheegin afar bilood un dhaartu markay tahay iyo wixii ka badan inay iilaa tahay wixii ka yarna aanu iila ahayn xadiidka aanasa fi saxiix ku jirana wuxuu yihi aala rasuulu llahi min nisaa'ihi shahran rasuulku dumarkiisii buu bil ka dhaartay shahran ayuu ka dhaartay calaa kuli xaal waa iska khilaaf lafdiya oo muddada uu ka dhaartay ninku xaaskiisa ama dumarkiisa galmadooda uu ka dhaartay afar bilood haddii ay ka yar tahay in muddadaa uu ka maqnaado ayaa u bannaan laakiin waxaa taa ka horeysa in laga hadlo ilaaga xukumkiisa marka hore ilaaga waxa dha alaslu fiihi waa alxadr inu maxduuriya waxaan bannaanayn inuu yahay baa asalo ah lima fiihi min alidraar manaa bizawja ninku markuu xaaskiisii ka dhaartay u idhaahdo muddada waxaan ku dhaartay muddada intaa leeg inaanan u galmoon arrintaasi darar iyo dhibaatay ku tahy gabadhi soo ma ta kale waqad ya-uulu ila alaaq inuu alaaq ku dambeeyana waa dhici karta oo alaaq sabab uu noqdo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa-u faina allaha gafuuru raxiim wain cazamu alaaqa inuu halkaa ku dambeeya wax dhici karaa haddii markaa ilaaga uu uga qasdiyo ninku idraar gabadhan inuu dhibo uun xaaraan weeye inuu arrintaas sameeya laakiin ilaagu wuxuu bannaan yahay idaa qasada bihi ta'diib hadduu edbin uga jeedo gabadha uu ku uu ku edbinayo oo fahjuruuhuna fi lmadaajici ilaahay waa baneeyey gabadha haddii waanadu waxba ka tari weydo dee in firaashka loo ninku uu uga tago marka tii oo dhaar uu ku adkeeyo un bay noqonaysaa haddii ilaaga uga jeedo taadiib uu uga jeedo calaa kulli xaal afar bilood hadduu ka yar yahay waxaa u bannaan inuu muddadaa ka maqnaado oo dhaartiisaa uu oofiyo laakiin haddaanu edbin uga jeedin ama muddadaa in ka yar ay ku edeebsamayso ay ku edeebsanayso waxaa u khayr badan dhaarta inuu ka kafaaro guto faman xalafa calaa yamiinin fara'aa khayra minha falyukafir can yamiini walyأti aladii huwa khayr buri rasulku sida bukhaariya muslim ba wariyeen ninka arrin ku dhaarta ee arka taa uu ku dhaartay in laga khayr badan yahy dhaartiisii haka kafaaro guto o arrintii uu ka dhaartay ha sameeyo afar bilood ha kaba yaraatay hadduu arko in arrintaa laga khayr badan yahay dhaartaa waxaa fiican inuu ka kafaaro guto deetana uu xaaskiisii la mucaamalo fain waqata hadduu dhaartaa ku waktiyo biduuni arbacati ashhuri afar bilood muddo ka yar ictazala waa ka dheeraanaya afartaa bilood muddadaa ka yar xataa yanqadiya ilaa uu dhammaado maa waqata bihi manaa muddadaasi ilaaga uu ku waktiyey wain waqata hadduu ku waktiyeeyo biakhara minha afar bilood wax ka badan khuyira waxaa la kala dooransiin ninkii bacda mudiyiha afar bilood markay dhammaadaan kadib bayna an yafiya inuu dhaartii ka kafaaro guto oo xaaskiisi uu ku noqdo uu ku galmoodo aw yuطalliqa iyo inuu furo wasaayaddu tilmaantay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur afar bilood waa loo ogolya inuu dhaartaa kaga maqnaado afar bilood markay dhammaadaan buu xaakimkii soo joojinaya fain faa-u yani intaanay afartu dhammaan in allaha afuuru raxiim taasina waxay tusinaysaa ilaagu inuu yahay dembi haddaan edbin looga jeedin oo magacyada ilaahay aayadda lagu gebagabeeyey baa u daliila maxaa makfiradii raxmada loo sheegay waxaana waa dembaabay ninkani allah kafuur raxiimka haw toobad keena wey wain cazamuu alaaqa fa ina allaha samiicun caliim marka labada waxba kama dhexeeyaan afar bilood muddo ka badan hadduu xaaskiisii ka dhaarto afar bilood markay dhammaadaan xaakimku wuxuu odhanayaa kala dooro inaad ku noqoto oo aad yaana an tujaamicaha haddii aanu jimaacu xaaladdaa suurtagal ahayn cudurdaar isaga ku sugan awgeed sida inuu yahay muxrim oo afartii bilood dhimaad dhammaadkoodii baa ku beegmay isagoo muxrima ama isagoo ah caajis can ilwai amaba se iyadiibaa macduura oo tusaale ahaan waa nufasaa ama waa xaa'id markaana yafiu bilqowl waa inuu idhaahdo waan ka noqday dhaartiio ujaamicuhaa mataa qadartu calayhi e cala aljimac arujuuc bilqowl waa inuu la yimaado hadduu taa diidana khalaas fur buu xaakimku odhanaya waa haddaanay gabadhu saa ku haysanayn hadda iyadu tidhaahdo haygaba dhaartee mar hadduu ibiilinayo carruurtiina waxoogay ila korinayo hayga furinayo ii daaya hadday tiraa dee furnin lagu khasbi maayo markuu ka noqon waayo dhaartaa afartaa bilood dabadood hadday iyadu dalabto in laga furo markaasoo xaakimku waxa weeyaan uu ka furaya kolley ilaagu axkaam kale ayuu leeyahay in sha allah darsiga soo socda aynu ku sheegi doono wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed